ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين حال درسيني هذا المجاهد واتي أن سوشيغني وسورة البقرة بالله يعني afarta aayadoodoo hore inay mu'miniinta ka hadlayso laba aayadoodna kufaarta ay ka hadlayaan gaalada saddex iyo tobanka aayadee ku xigo ilaa laga soo gaaro aayadda labaatanaad ina allaha calaa kulli shayin qadiir munaafiqiinta ayuu rabbi kaga waramayaa subxaanahu wa tacaala marka halkan laga bilaabo wamin annaasi ilaa aayadda aan ka tagno allah sifaadka munaafiqiinta ay leeyihiin ayuu noo sharxayaa oon arki doono markii xaqiiqadooda laga waramo baa haddana aan arki doonaa matal iyo tusaale ayuu allah samayn doonaa oo munaafiqiinta uu u yeelayo matal u yeelayo wa min annaasi dadkii waxaa ka mid ah man dad baa ka mid ah yaquulu odhanayo aamanaa waan rumaynay billaahi alla ayaan rumaynay allah baan rumaynay wa bilyawmi alaakhiri maalintii dambaysay oo yowma alqiyaamo ah ayaan rumaynay odhanayo ayaa ka mid ah wamaa hum mana ayan ahaanin bimu'miniina kuwa rumeeyey allah iyo yowma alaakhiro kuwa rumeeye ma aynan ahaanin ayagoo aanan ahayn kuwa rumeeyey bay hadalkaasi sheeganayaan munaafiqiinta marka yani sidaa ogtihiin nifaaqa asalkiisa waxaa la yidhaahdaa idhaaru lkhayri walislaam wa israaru lkufri washar ayaa nifaaqa marka la tacriifinayo la yidhaahdaa qofka oo daahirsadoo muujisto khayr iyo islaamnimo iyo diin muujisto qalbigana ku qarsado kufri iyo shar iyo nifaaq waxu ku qarsado ayaa la yidhaahdaa munaafiqnimada waa sidaas weeyaan munaafiqnimada sidaan ognahay waktigii nabigeenna maka uu joogay wax nifaaq la yidhaahdo munaafiqiin la yidhaahdo la tilmaamaa ma jirin sababta maalintaasi qof alle qofkii iimaankiisa daahirsado oo islaamnimadiisa bannaanka soo dhigtaahi wuxuu ahaa qof la cadaabayo oo la dhibayo oo shiddo iyo mashaakil uu soo gaarayo marka qof munaafiqnimo samayn karay ma jirin markii hijradii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo madiine yimid bilowgeedii xataa nifaaqa ma jirin laakiin markii ghaswatu badrin nabigeenna calayhi salaatu wasalaam oo mushrikiintii la galay dagaalkii yani beder oo allah muslimiinta nasriga iyo guusha uu siiyey ayaa marka munaafiqiin badan soo baxeen islaamka markay arkeen inuu cizi yeeshay oo awood leeyahay ayay markaa nifaaqu waktigaas wixii ka dambeeyey ayuu bilowday waxa munaafiqnimada ku khasbayana waxa weeye qofka inuu maalkiisa iyo naftiisa oo u badbaado waa midda ugu horayso oo dadka muslimiinta uu ka badbaado taaniyan waxa ku khasbaayo waxa weeye yacni adduunye jacayl oo haddii muslimiintani dagaal galaan oo islaam jihaad ilaahay ay aadaan inuu jihaadkaas inta islaamnimo muujisto uu ka qayb galo si khaniimo uusoo helo haddii muslimiinta guulaystaan oo xoolo uu u helo darteedna waa u yeelaan marka yacni asagoo kufri caloosha ku qarsanaayo marka noocaas nooc aada u xun inuu yahay ayuu rabbi subxaana wa tacaala aayadahaan aan arki doono nooga warramaya maxaa yeele qofka markuu kaafir yahay kufrigiisa waa taqaanaa waa daahir weeye qofka muslimka waa iska ilaalinaya waa la garanaya laakiin qofkan go-a kula huwan oo islaamnimadii kugula jiro munaafiqnimadana rumaysan sharna kugu ah oo adig kugu dhex jiraahi dhibaatadiisa aada iyo aad ayay u tiro badan tahay daahirkii muslimnimo uu muujisan baatinkana waxa weeye kaafir buu ka yahay noocaas ayuu rabbi subxaana wa tacaala noo sifaynaya marka ugu horrayso inay iimaan daahirsadaan aliimaanu billahi walyawmi alaakhir laakiin alla kama yeelin allah wuxuu yidhi wamaa hum bimu'miniin kuwa ilaahay rumeeyey ma ay aha ayuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala wamaa hum bimu'miniin maxaa yeelay markay nebiga u yimaadaan bay waxay ohan jireen yani sida allah uu noogu sheegay ida jaa'aka almunaafiquuna qaaluu nashhadu inaka larasuulu llah bay dhihi jireen munaafiqiinta markay nebiga u yimaadaan waxaan ka markhaati kacaynaa rasuulka ilaahay inaad tahay rasuul allah inaad tahay allah wuxuu leeyahay wallahu yaclamu inaka larasuulu wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun hadalkaan ay leeyihiin inaka larasuulullah inay been ku sheegayaan allah waa og yahay oo waa uu ka warqabaa weeyaan marka hadalkaas yani iimaanka ay daahirsanayaan waa been wey waxba kama jiro wey noocaas ayaa bani aadamka ka mid ah sidaasuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala yukhaadicuuna allaha siday ayaga la tahay iyo xaalkooda baa laga warramaya yukhaadicuuna yani way dhagrayaan allaha alla ayay dhagrayaan oy khiyaanayaan waaladiina dadkii aamanuu alla rumeeyo mu'miniinta ahaana way khiyaanayaanoo way dhagrayaan weeyaan marka aslu lkhidaac xagga luqada waxaa lagu yidhahdaa alikhfaa waa qarin shayga oo la qariyo baa lagu yidhaahdaa khidaaca asal ahaantiisii wey oo waxa weeyaan inuu qofka mukhaadica ah muujisto qofka uu yani inuu khiyaano uu rabo uu dhakro uu doonayo shay buu qarinaya yani maar shay buu umuujinaya markaasuu wuxuu qarsanayaa shaygaas oo muujistay khilaafkiisabuu maaragtay gudaha ku qarsanaya si dantiisa qofka uu khiyaanayo oo uga gaaro sidaasay culammadu ku tacriifiyaan an yudhira almukhaadicu liman yukhaadicuhu shay'a wayubtina khilaafahu likay yatamakkana min maqsuudihi miman yukhaadic qofka uu dhakrayo inuu dantiisa ka gaaro darteed ayuu waxa qalbigiisa ku jira waxaan ahayn ayuu u muujisanaya banaanka usoo dhigaya weyaan marka macnahaas waa lagu sheegaa oo asalka waxaa la yidhahdaa aslu lkhidaaci waxaa la yidhaahdaa xagga luqada alikhfaa baa la yidhahdaa culammada qaar ka mida waxay leeyihiin maya waxaa kaloo la yidhaahdaa khidaaca alfasaad yani khidaaca waxaa la yidhahdaa alfasaadu baa la yidhaahdaa oo macnaheedu uu yahay qofka munaafiqa ah wuxuu fasaadinayaa wixii uu daahirsaday oo iimaan ka ahaa ayuu wuxuu ku fasaadinayaa waxa uu qarsaday oo kufriga iyo nifaaqa iyo sharka uu qarsaday ah ayuu ku fasaadinaya macnahaasna way yidhaahdaan yacni waxay yidhaahdaan waxa weeye yufsiduuna maa adharuu min aliimaani bima admaruu min alkufri sida imaamu albagawi fii tafsiirihi oo ku fasiraayo taasoo kale buu ku tilmaamaya waa fasaad waay waxbay fasaadinayaan iimaankoodii ay muujistaan bay fasaadiyeen waxay ku fasaadiyeen kufriga ay qarsadeen ayay ku fasaadinayaan weyaan marka daahirkooda ayaga waxay la tahay marka ay islaamnimada muujisanayaan oy odhanayaan inaka nashhadu inaka larasuulullah ay odhanayaan aamanaa billahi wa bilyawmi alaakhir maqsadkoodu waxa weeye inay nabi yani allah iyo mu'miniintii ay khiyaanayaan ay yani dhagar ku samaynayaan ayay aaminsan yihiin allah subxaana wa tacaala xaqiiqata amrihim buu ka hadlo wuxuu yidhi wamaa yakhdacuuna ilaa anfusahum wamaa yakhdacuuna ma dhakraan oo ma khiyaanaan ilaa anfusahum naftooda mooye wax kaloo ay khidaac ku samayn karaanay dhakri karaan lama arko weeyaan dhagar ay ku samayn karaan ilaa anfusahum naftooda mooye waxay khiyaanaya waa naftooda maxaa yeelay yani kufrigan ou muujistay naftiisa buu khatar adduun iyo aakharo labadaba ku gaarsiinaya waxaa ugu daran cadaabka ilaahay subxaana watacaala inuu maaragtay hadduu kufri la tagaa iyo maaragtay shirki inuu ku waaro cadaabka ilaahay subxaana watacaala weeyaan marka wamaa yu- wamaa yakhdacuuna ma khiyaanaan oo ma dakraan ilaa anfusahum naftooda mooye wax kale ma dakrayaan wamaa yashcuruuna mana oga yani inay dararkaasi ayaga uu kusoo noqonayaahi naftooda ay dhibayaan oo kufriga iyo munaafiqnimada ay ku dhibayaan xataa ma dareensana weeyaan wamaa yashcuruun ma oga oo ma garanayaan weeyaan marka sidaas weeye xaalkooda munaafiqiinta allahna in badanuu qur-aanka noogu sheegaa masalan fii suurati nisa oo kale allah wuxuu leeyahay ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum waida qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yura'uuna annaas walaa yadkuruuna allaha ila qaliila waa noocaas wey yani waxay munaafiqiinta inay alla dakrayaan ay khiyaanayaan bay u haystaan yani wuxuu alla leeyahay wahuwa khaadicuhum marka uu kufrigooda iyo usii seeto dheeraynayo allah baa ayaga khidaac ku samaynayo weeyaan waidaa qaamuu ila salaati hadday salaada u istaagaanna qaamuu kusaala yura'uuna annaas ayagoo caajisahoo dadka istutusayo bay tukadaan markay tukanayaan walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila inta ay dadka la joogaan mooye mar kale ilaahay ma xusaan yani istutus waa cibaadadoodii sidaasay yani yeelaan weeyaan wamaa yakhdacuuna ilaa anfusahum wamaa yashcuruun xaqiiqadoodu waa sidaas oo rabbi noogu sheegay subxaana watacaala walidalika yani maaragtay wamaa yakhdacuuna waxaa akriyay qiraa'adaasi tan hore ma aha yukhaadicuuna allaha kasoo tag waladiina aamanuu wamaa yakhdacuunadaasi waxa weeyaan xamze iyo caasim iyo kisaayi ibnu caamir saddexdaas wamaa yakhdac afartaasi wamaa yakhdacuuna bay akrinayn oo quraa'da ka mid ah weeyaan quraa'da yani maaragtay afarta xamze iyo kisaayi yani maaragtay caasim ibnu caamir oo quraa'dii toddobada ayd ka mid ah wamaa yakhdacuuna bay akhriyaan inta soo hartay sida naafic ibnu kathiir iyo abu camar ayagu waxay akhriyaan wamaa yukhaadicuuna ma khiyaanaan ilaa anfusahum wamaa yashcuruuna mana ogo wamaa yukhaadicuuna bay akrinayaan marka labada qiraa'aba waxa weeye tarjicu ilaa macnan waaxid waa isku macno wey yakhdacuuna yukhaadicuun waa isku macno unbay hal ma- hal macnay leeyihiin weeyaan fii quluubihim maradun fazaadahum allahu marada fii quluubihim munaafiqiinta quluubtooda laabahooda dhexdooda waxaa ahaaday maradun cudur baa ahaaday cudur baa quluubtoodii laabahooda dhexdooda ahaatay maradkaasi waxa weeye laba nooc buu noqdaa maradu shubahaad wa maradu shahwaad labadii marad oo cudurba quluubtooda iskugu tageen maradu shubahaadka waa kufriga waa maaragtay shukuugta waa bidacda waa nifaaqa iyo wixii la mid ah weeyaan waxaas qalbigooda buu ku jiraa uu ku sugan yahay maradu shahwaad oo macaasidii zinadii fawaaxishtii waxa xun oo idil yani cudurkaasna qalbigoodabuu ku dhex sugan yahay weeyaan marka labadii marad oo quluubta fiyoobideedii ka saarayay toosnaanteedii istiqaamadeedii qalbiga ka saarayay baa quluubtooda dhexdooda ahaaday buu rabbi leeyahay subxaana watacaala maradu shaki waxaan ujeeda maradu shubuhaati wa maradu shahwaat labadaasba quluubtooda bay labadaa cudur baa ku sugan ayuu rabbi leeyahay fii quluubihim maradun cudurkaa ayaa laabahooda dhexdooda ku sugan walidalika yani cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam oo mufasiriintii salafka ka mid a markuu fasirayo wuxuu leeyahay hada maradun fi ddiini walaysa maradan fi lajsaadi maradkan la sheegayo fii quluubihim maradun allah uu leeyahay waa marad xagga diinta ah weeye oo shubahaadkii iyo shahawaadkii ah weeyaan laakiin ma aha marad jirka ku dhaco cudur oo jirka ku dhacaay ma ahan buu maaragtay saasuu ku fasiraya weeyaan marka fii quluubihim maradun fazaadahum allahu maradaa fazaadahum yani allah wuxuu u kordhiyey o u ziyaadiyey maradan cudur buu u kordhiyey cudurkoodii qalbiga ku jiray mid kale ayuu rabbi usii yani maaragtay ugu sii daro ugu kordhiyey weeyaan marka fazaadahum allahu marada laba macnoba waa ka dhigi karnaa in maaragtay yani maadaama qalbigoodii maradkaasi ou galay jazihii looga dhigo marad kale inuu rabbi ugu kordhiyey oo la yidhaahdo waa aljazaau min jinsi alcamal maadaama maradkan ay shahawaadkii iyo shubahaadkii ayagu doonteen allah baa ku abaalmariyey sidaa in la yidhaahdo macnahaasi wuu jiraa yani macno wanaagsan wey fazaadakum allahu marada in habaar laga dhigo oo ducaau ducaau calayhi baa la yidhaahdaa in lagu habaaro la yidhaahdo fazaadakum allahu allah u kordhiyo maradan cudur kale allah u kordhiye qalbigoodii marad baa ku jiro allah cudur kale ha ugu kordhiye labada macnoba laba macno oo wanaagsan weeyaan labada macnoba laba macna laba mana laba macno oo wanaagsan weeyaan haddii macnaha hore aan qaadano fazaadahum allahu alla wuxuu u kordhiyey maradkooda sababtii ayuu maradan cudur kale ugu kordhiyey haddii la yidhaahdo macnaheedu waxa weeye waxay la mid tahay qur-aanka falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum oo kaleeto weeyaan azaaqa allahu quluubahum markay leexdeen oo xaqii ka leexdeen baa rabbina qalbigoodii sii jeediyey oo kaleeto bay la mid tahay waxay la mid tahay ayadda fii suurati tawba ku jirto waama aladiina fii quluubihim maradun fazaadathum rijsan ilaa rijsihim yani maaragtay cudurkoodii iyo qurunkoodii shartii qalbigooda ku jiray shar kale u kordhiye oo ugu ziyaadiyey weeyaan walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo aliimu aliimun mid wax xanuujiyo ah cadaab wax xanuujiyo ayay alle agtiisa ku leeyihiin maalinta qiyaamaha ah weeyaan bimaa kaanuu ahaanshahoodii yakdibuuna kuwa beeniye ay ahaayeen oo xaqa ay beeniyeen rasuulkii ay beeniyeen yani maaragtay takdiibka ay la yimaadeen sababteed ayuu rabbi subxaana wa tacaala cadaab aliima maalinta qiyaamaha uu u diyaariyey weeyaan bima kaanuu yakdibuuna marka in qiraa'adaas bima kaanuu yakdibuuna la yidhahda takfiifka waa qiraa'ata xamza iktisaa'i iyo caasim ayaa akrinayaan saddexdaas ayaa akriyo qura'ada intooda kaleeto soo hartay bitashdiidi bay akhriyaan waxay akhriyaan walahum cadaabun aliimun bima kaanuu yukadibuun yani macnuhuna waa isleeyahay weeyaan waa isku macno un weeyaan marka sabab bisababi takdiibihim oo xaqa ay beeniyeen ayay cadaabkaasi ku yeesheen oo allah cadaab aliima uu ku siiyey maradka qalbigooda ku sugnaaday ayagu raadsadeen ayuu rabbi cadaabkaasna ugu yeelay maalinta qiyaamaha وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم هدي لو يراهد منافقينتي لا تفسدوا في الأرض دلكي هفساد الننا أو كفرقة إيه النفاقة إيه مارة العمل بالمعاصي معاصي السمين إنسان دلك هكفساد الننا لأن أرضه وحكفساده وحكم إذا معصية إله الله لقو عاصيه oo kufriga u horeeyo shirkiga ku xigo munaafiqnimada ku xigto bidacda iyo waxa lamidkaa ku xigaan kuwaas ayaa maaragtay dhulka ilaahay waxyaalahaas oo dhan baa fasaadiye weeyaan dhulka ku fasaado marka ha fasaadinina ardadii ilaahay dhulka ilaahay ha fasaadinina markii la yidhaahdaa qaaluu waxay yidhaahdaan innamaa naxnu annagu waxaan nahay un muslixuuna kuwo wax wanaajinayo wax islaaxinayo kaa un baan nahay marka adaatu xasrin bay adeegsadeenoo muslixiin baan nahayo ficilkan aan samaynayno kufrigan iyo shirkiga iyo nifaaqa aan la imaanayna muslixiin baan ku nahay mufsidiin ma ahayn ayay odhanayaan walidaalika yani mujaahid oo kale markuu fasirayo wuxuu leeyahay idaa rakibuu macsiyat allahi faqiila lahum laa tafcaluu kada wakada qaluu inamaa naxnu cala alhudaa muslixuun hadalkaas bay yidhaahdaan haddii ay macsi ilaahay la yimaadaan oo lagu yidhaahdo war ha samayninina macsidan joojiya haddii lagu yidhaahdo waxay odhanayaan annagu dad hanuun ku sugan baan nahay dad wanaagsan oo muslixiina baan nahay bay leeyihin marka waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi lardi dhulkii ha fasaadinino kufrigii iyo shirkigii macaasidii iyo nifaaqii ha ku fasaadinina haddii la yidhaahdaa qaaluu waxay yidhaahdaan inamaa naxnu annagu waxaan nahay un muslixuuna kuwo wax hagaajinayo waxbaanu hagaajinaynaa muslixiin baan nahay mufsidiin ma ahayn ayay leeyihiin markaasuu rabbi inay ayagu mufsidiin yihiin ayuu maaragtay noo sugayaa alaa alaa hooyaay inahum kuwa munaafiqiintay hum ayaga almufsiduuna kuwa dhulka ardada fasaadiya waa ayaga wey mufsidiin kale maba jirto haddiiba mufsidiin ay jiro almufsiduuna xaqiiqatan fi lardi waa ayaga wey dhab ahaan ardada dadka u fasaadiyo waa iyaga weeyaan oo kufriga ku fasaadiyo nifaaqa ku fasaadiyo macaasidii ku fasaadinaayo isla markaana aanan ogeyn walaakina walaakin laa yashcuruun walaakinse laa yashcuruuna ma oga inay mufsidiin yihiin bijahlihim bayna ku ogeyn weeyaan waa jahligooda ayaga ku sugan ayayna ku ogeyn hadday adnaa cilmin lahaan lahaayeen waxay ogaan lahaayeen inay mufsidiin yihiin sida ilaahay u sheegay aynay yihiin bay ogaan lahaayeen weeyaan alaa inahum hum lmufsiduun ayaga ayaa mufsidiin ah walaakin laa yashcuruuna ma ogi inay mufsidiin yihiin sidaas baysan ku garanaynin yani inay fasaad ay wadaan jahligoodaba gaarsiinayo weeyaan waidaa qiila lahum aaminuu kama aamana annaasu qaaluu anu'minu kama aamana sufaha waidaa qiila lahum haddii loo yidhaahdo munaafiqiintii aaminuu rumeeya allah iyo rasuulkiisa rumeeya aaminuu rumeeya kamaa aamana annaasu ay ka iimaani nnaasi dadka rumayntooda oo kaleeto rumeeya haddii la yidhaahdo maada masdaryaan ka dhigayna kamaa aamana annaasu ka iimaani nnaasi baa odhanayna dadka sida ay u rumeeyaan oo kaleeto u rumeeya dadka marka loo jeedo waa kuwe waa saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaabta nebiga siday allah u rumaysan tahay oo rasuulkiisa ay u rumaysay malaa'igtiisa ay u rumaysay kutubtiisa ay u rumeeyeen rusushoo dhan u rumeeyeen albachu bacda almowti ay u rumeeyeen aljannatu wannaar ay u rumeeyeen idinkana u rumeeya haddii sidaa loo yidhaahdo qaaluu waxay yidhaahdaan anu'minu miyaan ma rumaynaynaa kamaa aamana annaasu siday dadka u rumeeyeen kamaa aamana sufahaau sufahada siday u rumeeyeen kuwa safiihiinta oo caqliga fudud doqomada ah siday u rumeeyeen oo kale oo wax walba iska dabagalo markii waxa la sheegaba iska aaminayo ma saasoo kale aan u rumaynaynaa hadalkaas bay yidhaahda qaaluu waxay leeyihiin anu'minu miyaan rumaynaynaa kamaa aamana asufahaau kuwa caqliga fudud oo doqomada ah sida ay u rumeeyaan oo kale miyaan u rumaynaynaa yacni abulcaaliya iyo sudiyi waxay leeyihiin oy ku fasirayaan waxay leeyihin yacnuuna lacanahum allah asxaaba rasuuli llahi sal allahu alayh ali asxaaba rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam nabiga asxaabtiisa ayay u jeedaan bay odhanayaan sufahada ay ku tilmaamayaan sufahada waxay ku tilmaamayaan saxaabadii nabiga rumaysay ayay ku jeedaan leanna asufahaa waa jamcu safiihin safiih ayaa lagu jamciyaa safiihna markay yani culammada qeexaan waxay yidhaahdaan aljaahilu aldaciifu alra'yi alqaliilu almacrifati bimawaadici almasaalixi walmadar sidaasay ku tilmaamaan yani qofka jaahilka oo caqligiisa uu daciifka yahay oo doqonka ah oo macrifo weyna aan lahayne jahli jaahilka ah aanan garanaynin masaalixda mafaasida aanan ka garanaynin waxa maslaxadda ah iyo waxa dhibaya aanan kala garanaynin kaasaa safiih la yidhaahda marka sidaas oo kale bay saxaabadii ku tilmaameen anu'minu kama aamana sufahaau kuwaan baa nebi maxamed markuu yimid iska dabagalay ilaah maaragtay qur-aankanba ilaahay soo dejiye iska rumeeyeen ma saasoo kale annagan iskaga dabagelayna oon iskaga rumaynaynaa bay odhanayaan allah wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala isagoo radinaayo alaa hooyaay inahum ayaga munaafiqiinta hum ayaga asufahaau sufahada dhabta ee xaqiiqada ah doqomada ah waa iyaga wey ayaga weeyaan walaakiinse laa yaclamuuna ma oga inay sufaha yihiin ma garanayaan ayagaa sufahada dhabta ah buu allah leeyahay subxaana wa tacaala marka arrinkan alaa inahum hum sufahaau waa la ta'kiidiyey uma safaahadii baa la xasriyey oo la koobay ayaga inay ku kooban taho cid kale aysan la jirin aysan safiih ahayn ayuu maaragtay yani allah subxaana wa tacaala uu noogu sheegaya markaasuu rabbi yidhi walaakin laa yaclamuun ma oga inay sufaha yihiin oo doqomo ay yihiin oo aynan dantooda garanaynin leanna adduunkan in yar buu joogaya wuxuu ilaashanayana waa masaalix dunyawiya wey wuxuu ilaalinayo adduunkan markuu ka tagana xayaato aad u dhirir badan oona weliga aadan ka dhimanaynin ayuu qofku la kulmayaa marka maslaxadiisii aakhira qofka aanan fiirinin waa jaahil weeye mana garanayo marka waxa ka yeersiiyey arrintanna camalkiisii xumaa ayaa loo qurxiyey qofka markii camalkiisa qur xun camalka xunka lagu qurxiyana khalaas qofka meelu ka soo noqdo ma laha haddaad munaafiqnimo ku jirto munaafiqnimadii lagu qurxiyo kufri aad ku sugantaho lagu qurxiyo bidca aad ku sugan tahay lagu qurxiyo qofkaas waa tegey sida rabbi uu leeyahay afaman zuyina lahu suu'u camalihi fara'aahu xasana waa taas weeyaan marka camalkaada haddaad xasan u aragto xunka ah rajo male qofkaas waa waa ariiqii fircawn wey wakadalika zuyina lifircawna suu'u camalihi wasuda can sabiili saasuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala fircawna waxaa loo qurxiyey camalkiisi xunka ahaa markaas wuxuu u haystaa dadkii inuu ugu wanaagsan yahay markaasuu xaqii laga jeediyey marka arrintaas waxaa keenay camalkooda xumaaba loo qurxiyo weeyaan waidaa laqu ladiina aamanuu qaaluu aamana waidaa khalow ilaa shayaaiinihim qaaluu inaa macakum inamaa naxnu mustahzi'uun sifo kale oo aad u foolxun oo munaafiqiinta ay lahaayeen ayuu rabbi noo sheegay subxaana wa tacaala waidaa laquu hadday la kulmaan munaafiqiintii aladiina aamanuu mu'miniintii oo asxaabtii nebiga hadday la kulmaan qaaluu waxay yidhaahdaan aamanaa waan rumaynay allah baan rumaynay rasuulkiisaan rumaynay qur'aankaan rumaynay saasay yidhahdaan waidaa khalow markay gooni noqdaan ilaa shayaaiinihim shayaaiintoodii markay la gooni noqdaan shayaaiinta hadda waxaa loo jeedaa ru'asadoodii wey dadkoodii madaxdooda ahaa weeyaan kuwoodii ama yuhuuddii axbaartoodii ha noqdeen oo culammadii yuhuudda ha noqdeen ama ru'asaau lmushrikiin markay la kulmaan ha noqdeen ama munaafiqiinta ru'asadoodii madaxdoodii markay la kulmaan ha noqdeene marka shayaadiintoodii la maaragtay ay la gooni noqdaan leanna shaydaanka waxaa la yidhahdaa shaydaanu kulli shayin maradatuhu baa la yidhahdaa saasay culammadu ku tilmaamaan shaydaanu kulli shay shaydaan kasta shay kasta shaydaanka uu leeyahay kuwiisa madaxa adag oo ru'asada ah ayaa la yidhaahdaa waa kuwaa weeyaan marka shayaadiintoodii hadday la kulmaan waxay yidhaahdaan qaaluu waxay yidhaahdaan innaa kunnaa macakum innaa anagu innaa macakum innaa anagu macakum idinka la jirankiinaana idinkaan idinla jirnaa caqiidadiinaan haysanaa diintiinaan haysanaa waan idin waafaqsanaa idima khilaafsanin idinkaan idinku diinnahay bay dhahaa ayib maxaa marka arrintan aamanaa u tidhahdeen haddii la weydiiyo oo la yidhahdo maxaa aamanaa uleedihi markaad muslimiinta u tagtaan saxaabada aad la kulantaan maxaad u odhanaysaan waxay ku jawaabeen inamaa naxnu mustahzi'uun inamaa naxnu anagu waxaan nahay un mustahzi'uuna kuwa jeesjeesayo markaan leenahay fii qawlinaa aamanaa mu'miniinta markaan la kulanno aamanaa aan leenahay mustahzi'iinaan nahay waa jeesjeesayna ayagaan ku ciyaarayna marka yani waa asukriyatu istihza waxaa la yidhahda asukriyatu wallacib baa la yidhahda yani waan ku jeesjeesaynaaiyo waan ku ciyaaraynaa caqligooda maadaama ay sufaha yihiin baan ku jeesjeesaynaa bay leeyihin istihza saasa saasay ku jeedaan laakiin xaqiiqada idinkaan idinku diinna oon idinla jirnaa bay leeyihiin ru'asadoodii iyo shayaadiintooda saasay ku leeyihiin marka yani tabcigaas ayay munaafiqiintu leeyihiin dabeecaddooda weeyaan allah subxaanau watacaala haddana waa u jawaabay jawaab buu siiyey allahu yastahzi'u bihim wayamudhum fii tuqyaanihim yacmahuun allahu alle allah subxaanahu wa tacaala ayaa yastahzi'u bihim ayaga ku jeesjeesayo istihzaha ilaahay maxaa loo jeedaa marka istihzaha ilaahay allah baa istihzaa sheegtay istihzaha ilaahay waxaa la yidhaahdaa laba macnoba culammada way ku fasiraan waxay ku fasiraan istihzaahan in allah qiyaamo uu ku dhigi doono hadalkan istihzaha oo lagu odhan doono lagu jeesjeesi doono yastahzi'u bihim allahu yastahzi'u bihim wuu ku jeesjeesi doonaa yowma alqiyaama ayuu ku jeesjeesi doonaa in la yidhaahdo oo markaa istihzahu waxa weeye markii munaafiqiinta qiyaamaha ay tagaan oo mu'miniintii ay la kulmaan mu'miniintana nuurkoodii iftiinkoodii ay ku jidmarayaan ayay mu'miniintii u qaylinayaan munaafiqiintii nuurkiiba ka dameeyey mugdi bay ku jirayaan markaasay u qaylinayaan mu'miniintii ay leeyihiin aan nuurkiina wax ka qaadanay noo suga yani noo kaadiya noo korta bay odhanayaan markaasaa la leeyahay gadaal u noqdo adduunkii ka doonta nuurka halkan lagama hele sida allah subxaana wa tacaala yani maaragtay fii suurati alxadiid oo noogu sheegay yowma yaqulu lmunaafiquuna walmunaafiqaatu liladiina aamanuu nduruuna naqtabis min nuurikum noo kortaydha noo kaadiya aanu ka qaadano ka qalin daaranay nuurkiina noo kaadiya munaafiqiintii baa odhanay markaasaa maxaa lagu yidhi qiila irjicuu waraa'akum faltamisuu nuura halka nuurka lagama hele nuurkan aan haysano adduunkii baan kala nimid orda adduunka u laabto waa istihzaa wey miyay ku noqon karaan adduun miyay u laabanayaan maya faltamisuu nuuran halkaa ka doonta baa laleeyahay nuurka ka raadiya marka istihzaaha in qiyaamo uu yahay way ku sheegaan culummada waxay kaloo ku sheegaan istihzaaha ilaahay subxaana wa tacaala in uu yahay waxa la yidhahda istidraajka kufrigii oo maaragtay loo sii qurxiyo xoolihiiyo loo sii badiyo maaragtay jaahi iyo madaxtinimadiiyo loo sii seeto dheereeyo wahaakada taasna waa la yidhaahdaa way ku fasiraan oo waxay la mid tahay sanastadrijuhum min xaytu laa yaclamuun waumlii lahum ina kaydii matiin aayadahaas oo kale bay la mid tahay ama waxay la mid tahay aayaddii ayaxsabuuna anamaa numiduhum bihi min maalin wabaniin في سورة المؤمنين كجرتي نصارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون أو الله لي مركان حولها هي أولاده هي كل أكر دمينا ما وحي أم لينا يعني, يعني ما أردت إن الخير كدب دجينينا وان خير كل دك دقينا ما ي... ما يقوين أرنتان خير لقول ما دك دقيوين مركا استهزاء إلهي سبحانه وتعالى لماذا معنى بوي كشيغان waxay kaloo culummada ku sheegaan mujaazaadka ilaahay uu abaal mariyo xumidooda uu ka abaal mariyana way ku sheegaan weeyaan allahu alle allah ayaa yastahzi'u bihim munaafiqiinta ku jeesjeesayo wayamudduhum allah wuu u kordhini oo wuu u ziyaadini fii tughyaanihim ay fii dalaalihim wa kufrihim wa nifaaqihim munaafiqnimadooda iyo kufrigooda iyo baadida ay ku jiraan ayuu usii seeto dheereenu u ziyaadini yacmahuuna xaala kawnihim yacmahuun ayagoo ah kuwa wareersan mutaxayiriin ah ayuu rabbi ku wareersan ayuu u ziyaadinaya u kordhinaya weeyaan marka wayamudduhum yani madda markaad tidhahda almaddu waxaa la yidhahda aziyaadatu ziyaadada loo jeeda almaddu haddaad tidhaahdo yani madd markaad tidhaahdo oo aadan hamze ku darin waxaa weeye madda fi shari baa la yidhahda shartii buu maaragtay kordhiyey oo u ziyaadiyey laakiin amadda markaad tidhaahdo waxaa loo isticmaalaa amadda fi lkhayri khayrkii buu u ziyaadiyey oo u kordhiyey baa la odhanaya marka hadda wayumidduhu wayamudduhum min madda buu ka yimid ficilka min madda ayuu ka yimid waa hulaasi wey ficil hulaasiya wey ee amadda kama imaanin amadda waa rubaaci wey hadduu amadda ka imaan lahaa ficilka mudaaric awalkiisaa la godi lahaa soo ma marka wayamudduhum allah wuu u kordhini waa u ziyaadini في طغيانهم طغيان كان وحال إلى هذا أصل الطغيان ومجاوزة الحد بال إلى هذا قفك السوثلين تيسي أو ضافه أو قوقه أو طلابه بال إلى هذا ويا وأكر بنا يا الله في طغيانهم قوقودي أو منافق نمدي إمارة الضلال كي إباددي أي أكر بنا يا أسر كديرين يعمهون حال كونهم يعمهون أيقو أقوى وريرسن يعني يتحيرون أهوي عمها أصل حال وحال إلى هذا الضلال يعني مركز ترى عميها fulanun yacmahu camahan baad odhanaysa idaa dalla markuu qofku dhumo ayaa la yidhaahdaa camiha fulanu alcamih waxaa la yidhahdaa alxaa'iru almutaradid qofka wareersan oo shaakiga ah mutaradid waxaa la yidhahdaa alladii yuqadimu rijlan wa yuakhiru ukhra yani marna lugu xagga geynaa marna gadaal lagu soo celinaya munaafiqiintana xaalkooda waa sidaa wey mudabdabiina bayna dalik laa ila haulaa'i walaa ila haulaa'i sidaasuu rabbi noogu sheega subxaanahu watacaala lug buu xagga geysan lugna xagguu jirtaa saasoo ag buu usocdaa marna lug buu hormaray midna mid dib u dhigayaa weeyaan ulaa'ika aladiina ishtaraw dalaalata bilhuda famaa rabixat tijaaratuhum wamaa kaanuu muhtadiin ulaa'ika kuwa munaafiqiinta ah oo sifaatkaas aan soo sheegnay iska leh tilmaamahaa leh aladiina kuwii wey ishtaraw dalaalata ishtaraw soo gatay adalaalata baadidii soo gatay bilhudaa hanuunkii ku iib ku iibsaday hanuunkii bay iska iibiyeen baadidii bay soo gateen oo la soo wareegeen dadkaas noocaan ah munaafiqiinta la sheegaya waa dadkaas wey baadidii bay la soo wareegeen hanuunkii iyo iimaankii iyo maaragtay khayrkiina waa iska iibiyeen oo islaamnimadii bay ka tageen weeyaan marka halkan shiraha waxaa loo jeedaa halkan waxa weeye alistibdaala loo jeedaa waa bedel qaadasho waxay soo bedel qaateen hanuunkiiba iska beeciyeenoo iibiyeen islaamnimadiiba iska daayeenoo ka tageen shirkigii iyo kufrigii iyo munaafiqnimadii iyo baatilkii ayay la soo wareegeen weeyaan ulaa'ika aladiina ishtaraw lkufra أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى هنون كيبي اسكا إيبيين هنين لسو وريقين طالبي بين لسو وريقين ويا مركا يعني وحي لم ينتهي آية القرآن الله أوليه يعني ما رأيتي فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى waxay jeclaadeen cinda la-aantii oo kufrigii ah hanuunkii bay ka jeclaadeen way iskaga tageen weeyaan marka cabdullahi bni cabbaas maaragtay cabdullahi bni mascuud markay fasirayaan macnahan hadda sheegnay bay ku fasirayaan ulaa'ika aladiina ishtaruu dalaalata bilhuda waxay leeyihin akhaduu dalaalata wa tarakuu lhuda baadidii bay qaateen hanuunkiina waa ay ka tageen weeyaan famaa rabixat tijaaratuhum famaa rabixat ma aynan ribxin tijaaratuhum ganacsigoodii ma aynan ku ribxin laanna markay wax soo gateen maxay soo iibsadeen baadi bay soo gateen maxay iska iibiyeen hanuunkii bay iska gadeen marka tijaara raabixa ma aha tijaaro raabixa ma aha ribxiga asal ahaan alfadlu baa la yidhahda waxa dheeriga xoolahaadii wax kuugu darsamaan baa ribix la yidhaahdaa waxaad odhanaysaa matalan markuu qofku uu ku ribxo oo faa'iido uu ka helo beeciisii rabixa baycuka baad odhanaysaa haddii uu maaragtay beeca ku khasaarana khasirat safkatuk baa la yidhaahdaa yacni ganacsigaadii aad samaysay baad ku khasaartay baa la odhanay weeyaan marka allah wuxuu leeyahay famaa rabixat ma aynan ribxin tijaaratuhum tijaaradoodii ma aynan ribxino uma kordhin weeyaan famaa rabixat tijaaratuhum tijaaradoodii ma aynan ribxin faa'iido ma aynan u fuulin waa taas weeyaan wax faa'iido u kordhay lama arkee khusraan iyo khasaare unbay kala kulmeen wamaa kaanuu mana aynan ahaanin muhtadiina kuwa hanuunay ma aynan ahaanin hanuunna ma aynan helin yani maaragtay tijaaradaas hadalka ay ishtiraha ay samaysteen shirahaas iyo bedel qaadashadaasi kuwa ku hanuunay ma aha leanna waxay soo bedel qaateen waa baadi wey baadi bay soo bedel qaateen walidalika yani maaragtay ibnu jariir الطabri wuxuu warinaya can qataadata sanadkiisa ku warinaya qataadata ibnu dacaamata sadusi ayuu aayadda markuu fasiraya wuxuu leeyahay famaa rabixat tijaaratuhum wamaa kaanuu muhtadiin markuu aayaddaa yidhaahdo qad wallahi ra'aytumuuhum qad wallahi ra'aytumuuhum kharajuu min alhuda ila aldalaalati ومن الجماعة إلى الفرقة ومن الأمن إلى الخوف ومن السنة إلى البدعة وأرنايا يعني هذا الآد قيمة بدل أي كفة سرية خسارة أي تجارة ذو خسارة وامعي والله بان أرتي وأدركتان بوير hanuunkii bay ka baxeen baadi bay aadeen jamaacat lmuslimiina jamaacatii saxaabada ridwaanullahi calayhim ayay ka baxeenoo waxay aadeen furqa ikhtilaaf ay muslimiinta u sameeyeen maxaa yeele munaafiqiinta waxaa la yidhahdaa awalu xisbin usisa fi lislaami waa munaafiqiinta wey xisbi sir ah oo munaafiq muslimiinta laga dhex sameeyo munaafiqiinta u horreysay weeyaan marka cid alle ciddii dowlad muslima muslimiin dhexdood ka dhex samaysato xisbi sir ah ka dhex samaysatona culimmadooda munaafiqiintaas weeyaan ay kaga dayanayaan weeyaan marka yacni waxa weeye jamaacadiibay ka baxeen furqadiibay u baxeen muslimiintay kala geeyeen waad arkaysa masaajiday munaafiqiintu samaysteen gooniya masjidu diraar la yidhahda nabigeenni in la gubo uu amray wamaa ilaa dalika furqay sameeyeen wa min alamni ila alkhawfi ammaankii ilaahay uu siiyey oo islaamnimada ay ku badbaadi lahaayeen bay ka baxeenoo khawf bay aadeen waxa weeye yaxsabuuna kulla sayxatin calayhim wax kasta iyo maaragtay hadalkii soo yeera ayaga in loo jeeday u malaynayaan waa taasuu leeyahay wa min asunnati ila albidca yacni sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo diintii ku dhaqankeediina waa ka tageen bidcay aadeen buu odhanaya weeyaan marka qataada hadalkaas hadal aada u qiimo badan ayuu aayaddaas ku fasiraya فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم هل كان آية إلى يعني أن كجارنو آية لباتنات أفر آية ذودوي مثلهم آية كبلابتو يسمون بكم آية كحفتو أو كصيب يكاد البرق سد أفر تاس آية ذود لبتو صالة أيو الله سبحانه وتعالى نو سمينيا لما مثل أيو نو سمينيا labada matal waa tusaale wey munaafiqnimada ayaa tusaale loo samaynaya munaafiqiinta tusaale loo samaynaya yacni markii xaqiiqata amrihim laga soo hadlay sukriyadoodii istihzaahoodii ay ku jeesjeeseen diintan dalaalka ay soo gateen hanuunka iska iibiyeen markii laga hadlay ilaan xaq bay arkeen xaqii markay arkeen bay ka leexdeen dadkaas marka matal xayi ahoo nool ayaa la tusaa يعني الله ونو شيء سبحانه وتعالى لبدا مثل كان هره وحال يرهدا ومثل ناري بان يرهدا دب افتين ايا مثل لوغا دغايا او مثلهم كمثل الذي استوقد نارا دب مثل لوغا دغايا مثل كلباد او كسيب اهنا مثل ماء بان يرهدايو biyo roob samada ka soo daay baa masal iyo tusaale looga dhigaya marka labada masal labada tusaale culammada way kala qaadqaadaan macaani badan ay sheegaan laakiin markaad fiiriso waxaad moodaa labada masal inay isku mid yihiin sinfi waaxido munaafiqiinta ka mid ah ayuun baa loo jeedaa macnaheedu marka waxa weeye yani waxay la mid tahay adigoo yidhi oo kaleeto idrib lahum masalan bihaada tusaalaha naariga مثل إيه أقدق دفك مثل أقدق وإن شئت بهذا هذا دونتنا بيها مثل أقدق يعني هالكاس لبدا صفبة منافقين في اللفتو دي بقادنا يو أو إسلا له ويا marka culimada qaar waxay leeyihiin ibnu kathiir oo kaleeto wuu kala duwayaa wuxuu leeyahay macnahaas qurtubi baa iskale macnaha hadda sheegayo oo hal masal in laga wada dhigo lisinfin waaxidin laba masal oo lisinfin waaxidin ah qurtubi baa arrintaasi qaba weeyaan waxaa kaloo ibnu kaiir oo kale uu tilmaamaya qaybta hore wuxuu ka dhigaya maalhum kamal ladi istawqada naaran dad ilaahay rumeeyey uma kufriyey iimaan bay markii hore la yimaadeen munaafiqnimay la yimaadeen taasuu ka dhigaya kan dambana kuwa xoogaa xaqi inta u daahiray aw kasayibinta xaqi baa u muuqday markuu xaqii u muuqday ayaa haddana shaki galay shukuuk baa diintii ka gashay labadaas macnaba wuu ku sheegaa ibnu kaiir wuu ku sheegaa weeyaan culammada qaar kale waxay leeyihiin ay ku tilmaamayaan yani bacd alculamaa ba waxay odhanayaan oo mufasiriinta ka mid ah waxa weeye maselka waxaa iska leh munaafiqiinta qaybka qayb ka mid a haddii rabbi ou u nicmeeyo oo maal ou siiyo oo caafimaad ou siiyo wuxuu leeyahay diinkan waa diin xaqa maalinkaas soo galay ilaa yowmina haadana khayr un baan ku dhex jiray haddii fakri iyo cudur iyo dhimasho iyo naagtu ay maarata xaaskii ee u dhasho gabdha ee u dhasho aysan wiilal u dhalin wuxuu leeyahay maalinkaa soo gala laga bilaaboba shumiga iyo maarata baasaysiga kanuu iga bilowday diintaanuu iga bilowda uu leeyahay marka waa dad ilaahay ku caabudo sida maarata allah uu leeyahy wamin annaasi man yacbud allaha calaa xarfin fain asaabahu khayrun itma'ana bihi wain asaabathu fitnatun inqalaba calaa wajhi macnahaasoo kalena way ku sheegaan calaa kulli xaalin munaafiqiinta wasfigooda ay leeyihiin tilmaam ay leeyihiin buu matal allah noogu samaynaya subxaana wa tacaala iyo tusaale nooga dhigaya mataluhum munaafiqiinta xaalkooda yani xaalkooda sida ay yihiin iyo sifadooda iyo tilmaamtoodu kamasali ladii kii xaalkii oo kale uu la mid yahay oo mataluhum waa mubtadaysanaynaa ka matalilaaasna khabarkii baan ridayna kamasali ladii kii xaalkii oo kale uu la mid yahay istawqada hursaday oo shitay naaran dab shitay qof meel mugdiya ku jiro oo habeen madow joogo oo dab shitay oo kale ayuu la mid yahay xaalkiisa munaafiqa mugdi buu ku dhex jira dabka uu shitayna waxa weeye laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah buu daahirka ka yidhi iftiinkii baa marka xoogaa u muuqday falamaa adaa'at markii ay iftay maa xawlahu munaafiqii dabka shitay gaariyaalkiisii marka ay iftay dahaba allahu alla uu la tegay binuurihim iftiinkoodii uu la tegay yacni markii hore mufradaa laga dhigaya haddana jamaca binuurihim laga dhigaya wa tarakahum allah uu uga tegey fii dulumaatin mugdiyaal dhexdooda uu uga tegey laa yubsiruuna ayagoo ah kuwa kuwa yani laa yubsiruuna ayagoo ah kuwa aan wax arkaynin mugdiyaal dhexdooda uu uga tegey marka falamaa adaa'at yani ficilka adaa'a la yidhaahdaa mutacadina waa ka dhigi kartaa oo mafcuula u gudbin kartaa laazimna waa ka dhigi kartaa hadda isagoo laazimaan ka laqbayn falamaa adaa'at markay iftay maa xawlu maa xawlahu gaariyaalkiisa markay ifeen waa laazim waay haddaan mutacadi ka dhigno oo mafcuul u gudbinana falamaa adaa'at markay ifisay hiya naartii maa shay ay ifisay xawlahu gaariyaalkiisa ahaaday oo iftiin ou helay baa dahaba allahu alla uu la tegey binuurihim nuurkoodii buu la tegey wa tarakahum allah wuxuu uga tegoo ku baaqi yeelay fii dulumaatin mugdiyaal dhexdood buuna ku yeelay mugdiyaal dhexdood ayuu uga tegey dulumaat waa jamcu dulmatin weeyaan oo marka dulumaadka loo jeedaa nuurkoodii laa ilaaha ila allahdu markay u iftay ay nifaaqa galeen munaafiqnimada galeen baa allah nuurkii ka damiyey markaasaa dulumaad oo dulmat ashaki walkufri ah iyo nifaaqii ayuu rabbi subxaana watacaala uga tegey weeyaan dulumaadkaas yani laa yubsiruuna ayagoo kuw aan wax arkaynin waxay u jeedaan aan la arago hanuun aan arkaynin dariiqii khayrka loo mari lahaana aanan arkaynin waa sidaas weeyaan marka yani noocaas ayuu maaragtay allah ku tilmaamay xaalkooda sida maalan ilaahay uu leeyahay dalika bianahum aamanuu uma kafaruu fatubica calaa quluubihim fahum laa yafqahuun aayadaasoo kale bay la mid tahay leeyihin markii hore iimaan bay heleen nuur bay danbay shiteen uma kafaruu way gaaloobeen nuurkii waa ka damay markay ka dameen fahum laa yafqahuuna xaqba maba arkayaan fahum laa yubsiruun dulumaadkaasi ku dhex jiraan weeyaan summun hum ayagu summun kuwa dhagala wey oo xaqii ma maqlaan xaqa dhagooda kuma maqlaan laa yasmacuuna khayran bukmun kuwa afla wey oo xaqii ma caddeeyaan oo afkooda kama sheegaan yani maarata waa ka waa ka aflaa yihiin inay xaqa yani maaragtay ku hadlaan iyo wixii anfacayo adduunya aakharo inay ku hadlaanna waa ka waa ka aflaa yihiin cumyun kuwa indhala wey waa indhala yihiinoo xaqi kuma arkaan indhahoodii camaaya baa fuushay marka waxay xaq arkayaan ma laha weeyaan saddexdaasa iskugu darsantay qofka markuu dhagala yahay oo wuxuu maqlaya inaan jirin oo uu carab la'yo af la'yaho uusan hadalba tarin isla markaana uusan indhaba qabin qof jiraba maba ahaba soo ma jeedi qof jiraba ma aha noocaasoo kale w waa dad halaagsamay oo baaba'ay weeyaan fahum ayagu marka laa yarjicuuna noqon maayaanoo khayrkii ay ka soo tageen iimaankii ay ka soo tageen kuwa u noqda ma aha leanna waddo ay ku hanuunaanba maba jirtaba waddo ay ku hanuunayaanba lama arko weeyaan fahum laa yarjicuun marka noqon maayaanoo ilaa hudan u noqon maayaan sida cabdullahi bn cabbaas uu ku fasirayo aw ila alislaami u noqon maayaan sida sudiya uu ku fasirayo waa macaano isku dhow dhow weeyaan yacni hanuun marna uma noqonayaan maaragtay islaamnimana u noqon maayaan weeyaan marka arrintan indhala-aantooda dhagala'aantooda afla-aantooda marka laga sheekaynayo waxaa loo jeedaa cadamu intifaacihim biasmaacihim wa quluubihim wa absaarihim kuma intifaacin qofka ilahay indhaha wuxuu u siiyey inuu xaqa ku arko caqliga waxaa laguu siiyey inaad wax ku garato dhagaha waxaa laguu siiyey inaad khayrka ku maqasho carabka waxaa laguu siiyey wixii baatil inaad ku ridiso xaqa ku ihbaatiso ood ku sugto ayaa laguu siiyey ma aynan adeegsanin kumana intifaacin weeyaan marka yani haddaadan dhagaha iskaga kaa yaalan hadday rabaan marka waa wax macnawiya wey dhagihii waa ku yaalaan afki waa ku yaallaa indhihii way ku yaalaan laakiin ma ku intifaacaan kuma intifaacayaan weeyaan sida allahba subxaana wa tacaala fi suurati alaxqaaf markuu mushrikiinta ka sheekaynayo ou leeyahay wajacalnaa lahum samcan wa absaaran wa afidatan yani famaa agna canhum samcuhum walaa absaaruhum walaa afidatuhum min shayin wax u taray lamala ma jiraan carabkoodii yani waxaan ujeedaa maqalkoodii iyo aragoodii iyo quluubtoodiiba waxba uma aynan tarin id kaanuu yajxaduuna biaayaati illah waxaqa bihim ma kaanuu bihi yastahziuun aw kasayibin masalkii kalena oo maa'iga ahaa waa kanana lakugu suurayna kii biyaha ahaa weeyaan awdan bimacna alwaawi waayay leeyihin mufasiriintu aw yani wamahaluhum adoo yiroo kale wey wamahaluhum xaalkoodu kamasali kasayibin kamasali sayibin roob da-aya oo shubmaya masalkiisa oo kale wey tusaalihiisa oo kale wey min asamaai samada kasoo shubmayo roobkaasoo kale oo matalkoodii la mid yahay yani awda bimacnaa bimacna alwaawi baan ka dhignay wamahaluhum adoo yiroo kale wey kasayibin kamathali sayibin yani roob shubmaya oo kale ayuu la mid yahay marka yani asayib ishtiqaaqiisa waa waxaa laga keenay min saaba yasuubu ida nazala bikasratin roobka waxaa saaba almataru roobkii baa shubmay yasuubu waa shubmaya idaa nazala bikasra markuu si zaa'ida u do-o ayaa la yidhahdaa saaba almataru baa la yidhahdaa roobkii baa da-ay oo shubmay weeyaan marka sayibka hadda roobkii baa loo jeedaa min asamaai yani samada xaggeeda kasoo da-ay samada hadda waxaa loo jeedaa min asaxaab ila sama waxaa la yidhahda kullu maa calaa wartafac waa samaa la yidhahdaa wax alla wixii naga sarreeyo sama baa la odhanaya daruurta marka waa shay naga sarreeyo wey daruurtana roobka ka soo da-aa weeyaan sidaasaa loo jeeda marka aw ka sayibin wamahaluhu mahalkoodu kamahali sayibin roob shubmayo oo min asamaa'i daruuri daruurta xaggeeda ka soo da-ayo samada xaggeeda ka imaanayo ayuu xaalkoodii la mid yahay kaasoo fiihi matarkaasoo fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay dulumaatu mugdiyaal ay ku sugan yihiin mugdiyaal baa ku sugan mugdiyaal buu wataa dulumaad ku wata waa maxay yani wuxuu wataa dulmat lleyl habeen buu roobkii da-ya wuxuu wataa dulmatu saxaab daruurka daruurta lafteeda mugdi bay leedahay matarka laftiisa markuu da-ayo roobka laftiisa mugdi buu leeyahay dulumaadkaas bay ku dhex jiraan buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala roobkaasoo fiihi dulumaatun mugdiyaal dhexdiisa uu yahay oo mugdiyaal ay ku sugan yihiin waracdun wa fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay roobkaasi racdun racdun onkad uu ku sugan yahay ama gugac hadba si aad tidhaahdo racdiga waa dhawaqaas aad maqlaysid weeyaan wa barqun hillaacna uu ku sugan yahay hillaaca barqiga loo jeeda roob intaasoo arrimood wataa xaalkiisa oo kale ayay la mid yihiin dad ku dhex sugan oo kale buu la mid yahay maarata qofka munaafiqa mugdigaasuu ku jira yani waxa weeye waa khaa'if oo ilan onkadka markuu dhaco iyo hillaaca markuu isku dhacaayi qofka bani aadamku waa baqaya waa cabsanaya noocaasoo kale buu ku jiraayo qalaq iyo wuxuu ku dhex jiraaba maarata cabsibuu ku dhex jiraa iyo mugdi buu ku dhex sugan yahay yajcaluuna asaabicahum yajcaluuna way way yeelaan marka gugaca maqlaan iyo onkadka markay maqlaan yajcaluuna waxay yeelayaan asaabicahum ay atraafa asaabicihim gacmahooda yani farahooda ma arkaysaa farahooda bay yeelaan asaabicahumta waxaa loo jeedaa atraafa asaabicihim farahooda foodooda ayay waxay yeelaan fii aadaanihim laanna usbuuc oo dhan usbuc intaasoo dhan iswadataan la yidhahda intaas farda oo idilba usbuc la yidhahda marka usbuc oo dhan dhegta lama wada geliyo laakiin darafkeeda afkeeda basaa dhegta gasho dhegta intaasaa geli karto marka yajcaluuna waxay yeelaan asaabicahum ay atraafa asaabicihim farahooda foodooda ayay waxay yeelaan fii aadaanihim dhegahooda dhexdooday yeelaan maxay u yeelayaan min asawaaciqi min ajli sawaaciqi yani hanqarka dhacayo iyo maaragtay gugaca dhacayo sacqada ay darteed ayay dhegahooda u yeelayaan xadara almowti liajli xadara almowt mowt dhimasho ay ka digtoon yihiin darteed bay dhagaha farta u gelinayaan ay sidaa u samaynayaan inay ku dhintaan hanqarkaa dhacaya dartii inay u dhintaan baqid ay ka baqayaan ayay sidaa u yeelayaan weyaan marka min asawaaciqi iyo xadar almowti mafcuulu liajlihi ayaan ku nasbinaynaa midna waa majruur oo mina lagu jiro min asawaaciqiyaa la yidhaahdaa midna waxaa waye xadar almowti waa mansuub weeyaan kana mina lagu jiro laakiin labada mafcuulu liajlihi weeyaan wallahu alle muxiitun allihii kooba wey bilkaafiriina gaalada kuwa kufaarta ah waa munaafiqiintii yani oo qalbiga kufaarta ka ahaa mid koobay weeye acmaashooduu koobay kama baxsan karaan maxaa yeelay fahum taxta qabdat illahi wa mashii'ati allah qabashadiisa ayay ku dhex sugan yihiin marna kama baxsan karaan bal iladiina kafaruu yukadibuun wallahu yani muxuu aayaddii maxay bal iladiina kafaruu fi takdiibin wallahu min waraa'ihim muxiit kufaar oo dhan ilaahay waa koobay waa urmu ilaalinaya camalkooda ama adduunku ku qaban hadduuna adduunku ku qabaninna aakhara ku cadaabaya weeyaan yakaadu lbarqu hillaacii marka markuu arko yani qofka qalaqa uu ku jira iyo mugdiyada uu ku sugan yahay wuxuu rabbi ka cabirayaa hillaacaas laftiisa dhibka uu ku hayaa markuu hillaaca wac yidhaahdo indhihiisa inuu maaragtay uu dafayo bay u malaynayaan sidaas bay u malaynayaan markuu iftiin yar arkana mugdiga uu ku jiro darteed buu wax yar soconaya haddii hillaacu uu tagana meeshiisuu istaagaayo mugdigii meel uu dhaqaaqo ma uu garanayo noocaas xaa'irka ahoo wareersan ayuu maaragtay xaalkiisu la mid yahay weeyaan yakaadu lbarqu hillaaci wuxuu sigaa yakhtafu inuu dafo absaarahum aragyaashooda inuu dafo buuba sigaa khadfiga asal ahaan waxaa la yidhahdaa alahdu bisurca shayga oo degdeg aad u qaadato ayaa la yidhaahdaa marka indhahoodiba inuu wac markuu yidhahdo hilaaca inuu dafaya baabaad moodaysaa buu allah leeyahay subxaana wa tacala ayuu sigaya yakaadu lbarku hilaaci wuxuu sigayaa yakhtafu inuu dafo absaarahum munaafiqiinta aragyaalkooda inuu dafo buu sigaya كلما أضاء مركز تأو إفيه هلاعي برقي لهم أيضا أو إفيه محو إفينيا ممشا أو مسلكا يعني مكان الصعد هذا أو إفيه مالي كل دقاقان كل سعدان ذا مركز تأو أفذي أو إفيه مشوا وي سعدان فيه iftiinkii dhexdiisii bay ku socdaan barqigii dhexdiisii bay ku socdaan wax yar bay soconayaan laanna iftiin yar bay heleen meele uu laga jira ma aynan ogeyn wax markuu yidhaahdo hilaacaasi indhaha uu ka dafayo iftiinka yarka markay helaanna horay u soconayaan buu allah leeyahay waidaa adlama markuu mugdiyoobo oo hilaaci ou damo ou hilaaci ka joogsadana idaa adlama hadduu mugdiyoobo calayhim dushooda oo yacni hilaaci uusan ifinna qaamu way istaagaan oo meelay u dhaqaaqi karaan ma laha mugdiga jira darteed iyo madluumaadka ay ku sugan yihiin ayuu maaragtay meelay u dhaqaaqi karaan lama arko weeyaan marka xaalka munaafiqiinta waa noocaas uu rabbi subxaana wa tacaala noogu sheegay waa masal allah munaafiqiinta uu u yeelay yacni maaragtay qur-aanka marka ay hawadooda wax waafaqa ay helaanna hawadooda wixii waafaqsan ay diintii ilaahay ka helaan way ku camal falaan waxoogaaga yarka waa mashow fiihi laleeyahay oo kaleeto weeyaan way ku camal falay wax maslaxadooda ay ku jirto guurka uu ka mid yahay nikaaxa oo haweenka lag nikaaxiyo dhaxalka uu ka mid yahay oo dadkii ilmahoodii wax lamidka ay dhaxlayaan khanaa'imta iyo xoolaha muslimiinta la qaybinayo amniga oo naftooda iyo maalkooda ay ku badbaadeen intaas markay helaan waa ku dhaqmayaanoo muslimiin bay ku yihiin markay waayaanna inta wixii hawadooda ay khilaafsanto ay diidan tahayna waa ku kufriyaanoo way diidaan wixii hawadooda aysan ogolayn way diidaan sida xoolaha in jihaadka lagu bixiyo jihaad fii sabiilillahi lagu dhiibo markii la soo gaaro nafti ilaahay dartii loo huro litakuuna kalimatullahi alculya loo huro ma ay ogola way diidayaan weeyaan marka xaalkoodu waxa weeye iftiinka markay helaanna oo khayrka ay arkaan wixii diintooda waafaqsan waa ku dhaqmayaan wixii yani maaragtay hawadooda ay ka hor imaanayso diinta ahna ma ogolaanayaan weeyaan marka allah wuxuu leeyahay walow shaa allahu allah hadduu dooni lahaa ladahaba wuuba la tegi lahaa bisamcihim araggooda buu la tegi lahaa waa maaragtay wuu ka qaadi lahaa indhala-aan buu dhigi lahaa yani maqal la-aan dhega la-aan buu dhigi lahaa baan ujeeda wa absaarihim aragyaashoodana waa uu la tegi lahaa walow shaa allahu allah hadduu dooni lahaa ladahaba wuu la tegi lahaa bisamcihim maqalkooda ayuu la tegi lahaa wa absaarihim aragyadooda buu la tegi lahaa oo marka iyagooba adduunka joogo buu si xisi ah ayuu indhahana u tiri lahaa yani dhagahana u tiri lahaa adduunkay ku noolaan lahaayeen ayagoo dhaga iyo maarata indha aan qabin maxaa yeelay muhimadii loogu abuuray oo ahayd diintan inay u adeegsadaan oo ku camal falaan ma aynan u adeegsanin cagsigeed bay u adeegsadeen weeyaan ina allaha alle qadiirun allihii kara weeye calaa kulli shayin shay kasta kulligii allah kii awoodo oo awood u leh weeyaan wuu awoodi karaa ayagoo joogo oo maaragtay adduunka joogo inuu indhahooda qaado ou tiro rabbi waa awoodi karaa subxaanahu watacaala weeyaan yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacalakum tattaquun munaafiqiinta sifaadkooda waa ka soo baxnay markii inta aan ka soo baxnay dabadeed baa allah dadka u dhawaaqaya saddex sinfi baana loo soo sheegay mu'miniinta sifaadka ay leeyihiina wan wanaagsan baana loo soo sheegay gaalada sifaadka iyo tilmaamaha xunxunkaa ay leeyihiin baana loo soo sheegay munaafiqiinta sifaadka iyo tilmaamaha xunxun ay leeyihiin baana loo sheegay marka macnaheedii hadda bani aadamka annaas magacaasaa loogu dhawaaqaya waxaa la leeyahay allah inaad iskhilaaftaan idinma uusan abuurin waxaa laidin abuuray sinfiga hore oo mu'miniinta inaad la mid noqotaane dad yahow rabbigiina caabuda saasaa la odhanaya inaad kaafir noqoto inaad munaafiq noqoto laguguma talagelin mumin noqo halkaa aad saasaa la odhanay macnaha hadalkan laga daba keenayahay waxay yani tacqiib u tahay aayadihii aan ka soo hadalnay oo sifaat lmuminiin wa sifaat lkufaar wa sifaat lmunaafiqiin ayay maaragtay ay tacqiib u tahay weeyaan yaa ayuha annaasu dadow ucbuduu caabuda rabbakum rabbigiina caabuda khaaliqiinni idin abuurtay idinka caabuda baa la leeyahay khaaliqiinni caabuda aladii khaaliqii rabbigii khalaqakum idinka idin abuuray yani ucbuduu rabbakum rabbigiinna oo sayidkiinnii ah mutasarifkiinnii ah caabuda aladii rabbigii khalaqakum idinka idin abuuray waaladiina kuwiina abuuray min qablikum idinka hortiinna aha idinka iyo dadka idinka horreeyey allihii abuuray allahaas caabuda marka allah cibaadada muxuu ku mutaystay kownuhu khaaliqan maadaama uu khaaliq yahay ayuu rabbi cibaadada ku leeyahay marka ha caabudin cid aanan al- adiga ku abuurin alkhalqu waliijaad aanan awoodi karin waxna abuuri karaynin ha caabudin allah caabud saasaa loo jeedaa lacallakum waxaad mudan tihiin markaasi tattaquuna inaad rabbigiina ka baqdaan cabsi inaad heshaan taqwo inaad heshaan ayaad mudan tihiine rabbigiina caabuda marka waxay la mid tahay wattaqu ladii khalaqakum waljibillata alawaliin yacni aayaddaasoo kale bay la mid tahay weeye allihii idinkeedan abuuray ummadihii idinka horreeyana abuuray allahaas ka baqa oo caabuda weeyaan الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله أو ربي عابد ربينا وخالق إذنك إذن أبوري ذاتك إذن كهرينا أبوري يعني نعموين كبني آدم كأوغلي أيو ربي أترنا يقيب كميدو كترنا الذي أليه caabuda rabbigiinna caabuda jacala yeelay lakum idinka idiin yeelay alarda dhulka idinkaga yeelay firaashan gogol idinkaga dhigay yani dhulkaas waana loo fidiyey sida yani maaragtay yani gogol oo kale ah saa doonta aada ugu gadgadoomayso baa lagaaga dhigay yani meeshaad rabtaad ka degi kartaa saa rabtaa ugu soconaysaayo xayaatadaada waa u munaasab weeye meesha rabtaad beer ka qodan kartaa adaa iskaloo rabbi kuu diyaariyey subxaanahu watacaala inaad ku intifaacdo soo ma jeedin alladii jacala lakum alarda firaasha gogol buu ilaahay nooga dhigay dhulkaasi subxaana wa tacaala xayaatadeennana waa u suubataa munaasabay u tahay weeyaan wasamaaa samadana idinkaga yeelay binaa'an dhis idinkaga yeelay samadana ilaah baa idiin dhisay yani binaa buu idinkaga dhigayoo sakfi buu idinkaga dhigay saaqaaf idinka idinka koreeyo ayuu rabbi ka yeelay subxaana watacaala wasamaa binaa yacni samadaasna binaa buu idinkaga dhigayo waa idiin kor yeelay allah subxaana watacaala leanna samada inay sakfi tahay allah qur-aanku uu noogu sheegay wuxuu yidhi wajcalna asamaa sakfan maxfuuda wahum can aayaatiha mucriduun aladi jacala lakum alarda qaraaran wasamaa binaa qur-aanku aayado badanoo maaragtay macnaha ka hadlayaa ku jiro weya wasamaaa samadan idinkaga yeelay binaaan dhis idinkaga dhigay saqaf saaqaaf korkiina idinkaga yeelay wa anzala welina dejiyey allahaas caabuda min asamaa'i daruuraha xaggooda kasoo dejiyey maa an biyo kasoo dejiyey leanna asamaa waa soo sheegnay kullu maa calaa wartafac samaa la yidhaahdaa saxaabkaana hadda loo jeedaa oo daruurkii daruurtii ah weya roobkaas idinkaga soo dejiyey allahaas caabuda leanna isagaa cibaadada iska leh markuu daruurta idiin soo dejiyena faakhraja soo saaray bihi bisababi dalika almaai annaazili min asamaa biyahaa samada ka soo da-ay oo roobka ah sababtiisa idinkugu soo saaray min asamaraati miraha wax idinkaga soo saaray miraha idiin soo saaray miro ayuu idiin soo saaray kala duwan xabad leh timaar leh wax kastalow rabbi idiin soo saaray muxuu rabbi idinkugu soo saaray risqan lakum yani risqan arsaaqid iyo risqisiin lakum idinka laydin irsaaqayo darteed ayuu rabbi idinkugu soo saaray weeyaan idinka in laydin risqi siiyo baa laydinkugu soo saaray dhulkaas baad maaragtay roobba kusoo da-ayo adiga roobkii malihid adi maa iskale roobka soo daasaday oo samada kasoo dejiyey maya dhulkaan aad beerayso qodanaysa adiga maa iskale maya xabadaan aad duugaysa ma adaa keensaday caloosha hooyadaa kala soo baxday gallayda iyo masagada iyo waxla midka ah waa maya adoo farmaran baad caloosha hooyadaa ka soo baxday hawadaan ay ku baxaysa maadaa iska leh qoraxdaan kuu bixinaysa ku intifaacaysa maadaa iska leh waa maya wey dhulkaas nicmada ilaahay iska daadsan buu rabbi kuu diyaariyey subxaana wa tacaala oo cun lagu leeyahay saarabta kugu ugu noolow risqigaas inuu ilaahay nagu nooleeyo darteed buu rabbi sidaa noogu yeela wey mar hadduu rabbi intaa kuu sameeyey yacni maaragtay dhulkii gogol kaaga dhigi samadii sakfi kaaga dhigi roob samada kaaga soo digiyey timaar iyo waxa doonto oo risqi ah dhulka uu kaaga soo saaray asaga keliya cibaadada leh cid ha la wadaajin falaa tajcaluu dadow ha yeelinina lilaahi allaha u yeelinina andaadan kuwa la fil ah oo la mid ah oo asagoo kale ah ha u yeelinina siduu rabbi cibaadada u leeyahay dad u leh oo makhluuqaadkiisoo ka mid ah rabbi ha ha u yeelinina weeyaan keligiiba cibaadada leh u daaya alandaad waxaa la yidhahdaa waa jamcu niddin nidna waxaa la yidhahdaa almithlu wannadiiru washabiih yacni qofka shayga qofku shaabaho midkaa la yidhaahdaa maalkiisa oo kaleeta ah asaga la midka ah ayaa la yidhaahdaa weeyaan marka falaa tajcaluu lilaahi allaha u yeelinina andaadan kuwa lafil ah oo isaga la mid ah ha u yeelinina wa antum idinkoo taclamuuna og weliba walxaalu antum taclamuun aada garanaysaan inuusan nid lahayn cid u dhigmataa uusan lahayn oo allah keliya uu yahay yacni maaragtay macbuud kaloo la caabudana uusan jirin idinkoo garanaya rabbigiina nid ha u yeelinina weeyaan yacni waxa weeye allah baryadau leeyahay sujuudau leeyahay rukuucdau leeyahay tawakulkau leeyahay cabsidau leeyahay yacni istiqaasada waxa la yidhahdo gargaardoonka ayuu leeyahay isticaanada kaalmo weydiisiguu leeyahay cid kaloo iskalena ma jirto haddii aad cid allah ka soo hartay aada siiso oo sida allah loo baryo kale aada u bariso waxa allah uu bixiyo keligii laga doonto aada makhluuq ka raadsato ama jinni ha noqdo ama malag ha noqdo ama nebi ha noqdo ama maaragtay insaan caadiya ha noqdo ama weli saalixa ha noqdo wuxuu doonaba ha noqde ama xayawaan ha noqde haddaa u doonato jacalta lilaahi nidda allah alla u dhigmo lamida ayaad rabbi u yeeshay marka aad inuu arrintaada iskaga ilaaliyo wey falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuuna idinkoo garanaya weliba waan garanaynaa ilahay inuusan nid lahayn masiil uusan lahayn masal iyo shabiih midna uusan lahayn ayaan ognahay cibaadada marka keligii in lagu khasisaa la rabaa bal waxay ka mid tahay allah oo cid kale lala caabudo nid loo sameeyo dunuubta kuwa ugu waaweyn bay ka mid dembiga ugu weyn weeyaan sida maaragtay muslim iyo bukhaari bukhaari iyo muslim ba ay warinayaan xadiid ibni mascuud radia allahu canhu cabdullahi ibn mascuud wuxuu leeyahay qultu yaa rasuula allah ayu danbi acdam nabigan waxaan ku idhi dembi kee ugu weyn rasuulkii allow markaasuu nebigu wuxuu yidhi an tajcala lilahi niddan wahuwa khalaqa yani fiiri an tajcala lilahi niddan wahuwa khalaqa allah inaad mid lamida u samayso oo siduu cibaadada u leeyahay cibaado u leh isagoo ku abuuray inaad u yeesho ayaa ka mid kaas weeyaan dembiga kan ugu weyn weeyaan bal nabigeena wuxuu gaarsiiyey calayhi salaatu wasalaam yani maarata xadiid ibni cabbaas wuxuu gaarsiiyey nin baa wuxuu ku yidhi yani nebigu intuu u yimid buu yidhi yaa rasuula allah maa shaa allahu washita buu yidhi allah wuxuu doono adna aad doonto nabiga aada uga carooday calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu ku yidhi ajcaltanii lilahi nidda ajcaltanii lilahi nidda yani qul ma shaa allahu waxdahu ma shaa allah waxda ama qul ma shaa allahu uma shita yani maaragtay riwaayaadka saasay leeyihiin ma shaa allahu waxdahu dheh yani maarata markuu yidhi ma shaa allahu washita waaw lcadfi buu ku sameeyey waaw buu ku xiray marka waawguna wuxuu noqdaa mutlaqu ljamci wuu noqdaa adiga iyo ilaah waxaad doontaan adiga alle taasuu nabigeena ka carooday calayhi salaatu wasalaam hadhihin buu yidhi adigii alle waxaad tiraa mid baad samaysay u ilaah baad ila mid dhigtay buu yidhi laakiin waxaad tidhaahdaa maa sha allah waxdahu ama maa sha allah markaad tidhaahdaa kabacdi uma shita uma maa shita dheh adiga waxaad doonto lafdiga uma isticmaal leanna uma waxay yidhahdaan xagga luqada tartiib iyo taraakhi waxa la yidhahda faa'iidaysaa yani kala dambayn oo martabada inay ka hooseyso iyo inuu ka fog yaho aada uga dambeeyo ayay tusinaysaa marka yani kalimaadkaas xataa nabigeena calayhi salaatu wasalaam ma uusan ogolaanin saasuu maarata dadku u tarbiyeyn jiro caqiidada ugu ugu toosin jiray weeyaan marka allah waxaa la rabaa cibaadadiisa keligii in loo daayo alle iyo awliye allooy inaanan oranin iyo haddaad tidhahd waxa waaye jacalta lilahi niddan iyoba ha ku darin allah dheh subxaana wa tacaala keligii baa kugu filan cid kale u baahan tahay lama arko weeyaan weliga saalixa u ducee ninka muslimka ah oo dhintay isagaa maarata duca u baahane oo camalkiisu go-ay duca u duceeya isagaa duca u baahan laakiin ha baryin waxba ha weydiin wain kuntum fii raybin mima nazalna cala cabdina faatuu bisuuratin min mili halkaana qur-aanka markii yani maaragtay laga soo hadlay caqiidada ilaah allah inuu leeyahay baa nebiga nebinimadiisa la isbaatinaya qur-aanka qur-aannimadiisa la sugaya aan ku arki doona wain kuntum haddaad tihiin dadkii dadow fii raybin shaki dhexdii kuwa ku sugan mimaa kii xaggii nazalnaa aan dejinnay calaa cabdinaa addoonkeenii oo nabiyullaahi moxamed aan ku soo dejinnay xaggiisa oo qur'aanka ah shaki kuwa kaga sugan haddaad tihiin fa'tuu la kaalaya oo la imaada bisuuratin suurad la kaalaya suuradda oo min milihi qur'aanka oo kaleeto ah yani la imaada baa la leeyahy cabdiga nabiyullaahi moxamed ayaa loo jeedaa calayhi salaatu wasalaam nabigeennaa loo jeedaa haddiiba aad qur'aankan shaki ou idinkaga sugan yahay nabiyullaahi moxamed lagu soo dejiyey inuu nabi maxamed samaystay aad aaminsan tihiin bal la imaada waa taxadigii wey taxadi baa lagu samaynaya fa'tuu la kaalaya bisuuratin suurad la imaada suuradda oo min milihi qur'aanka oo kale ah mintaan waa iska zaaidayda hal sila baa la yidhahdaa bisuuratin milihi adoo yiroo kale ayay la mid tahay leeyihin min milihi damiirka ku jirana qur-aankan u celinayna baynamaa ay jiraan yani maaragtay culammada qaar ka mida yani inay u celinayaan min milihi nebiga damiirka u celinayaan min milihi qur'aankan la kaalaya in la yidhaahdo oo marka amarka oo fa'tuu ku jiraahi waxaa la yidhahdaa wa amru tacjiiza la yidhahdaa lama imaan karaan kaalayo keena wey qur-aankan oo kale la imaada haddaad rur sheegaysaa saasaa loo jeeda min milihi markii nebiga loo celiyana yani fa'tuu la kaalaya bisuuratin suurad qur'aanka ka mid a min milihi nabiyullaahi moxamed oo kale nin la mid ah oo asagoo kaleeto ah xaggii kala imaada siduu ummi u yahay oo laa yaqrub walaa yaktub ninaanan waxna akriyin waxna qorin bal qur'aankan oo kale xaggiisa ka keena weya kaalay hala yimaado ma jiro lama imaan karaan labada macnoba laba macnoo fiican weeyaan ibnu jariir tabari macnahaasna wuu dooranaya weeyaan fa'tuu bisuurati min milih markaad la imaanaysaanna wadcuu u yeerta shuhadaa'akum markhaatiyaalkiinni u yeerta ama mucaawiniintii idin kaalmaynaysa u yeerta yani maaragtay ashuhadaa waxaa la yidhahdaa waa alqaa'imuuna bishahaada markhaatiga kuwa u kacayay la imaado keensado idinkaga markhaatiya inaa idinka keenteen ama kuwa idin kaalmaynayay oo idinku ku kaalmeeyo maaragtay inay qur-aan idinla dhisaan oo kalaamka qur-aanka oo kaleeto ah yani idinla hagaajiyaan u yeer kuwa aad kaalmaysanaysaan la imaada walidalika mujaahid wuxuu dhihi jiray yani unaasun yashhaduuna bihi dad kuwa mar yani ku markhaati kaco la imaaday inuu kalaam hadal saxa qur-aanka uu la mid yahay oo kaleeto dadka markhaati kacaya ula imaada weya wadcuu shuhadaa'akum kuwiina markhaatigaa la imaada min duuni illahi ilahay ka soo haray subxaana wa tacaala aan alla ahayn shahiid markhaati aanan allah ahayn la imaada in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo hadalka aad tidhaahdeen nebi maxamed asagaa qur'aankan been abuurtay oo samaystay kuwa ku run sheegaya haddaad tihiin kaalayoo la imaada waa taxadigii aan habeen dhexdaas ka soo hadlaynay qur'aankan in lala yimaado ilaa waagaa nabigeenna maka ou joogay ilaa qiyaama saaca waa taagan yahay in lala yimaado lalama imaan karo allah wuxuu leeyahay subxaana wa tacala fi suurati alqasas qul fa'tuu bikitaabin min cindi illahi huwa ahdaa minhuma tawraad iyo maarata qur-aanka ka ka hanuun badan la imaada attabichu in kuntum saadiqiin waan raacayaaye la imaada buu leeyahy ma keeni karaan wuxuu allah leeyahy qul lain ijtamacat alinsu waaljinu cala an ya'tuu bimili hada alqur'an laa ya'tuuna bimilih walaw kaana bacduhum libacdin dahiira lama imaan karaan qaarkood qaarka kaleba ha u kaalmeeyo waxaa lagu taxadi lagula sameeyey toban suuradood qur-aanka dham iska daa toban suuradood la imaada am yaquuluuna iftaraa qul fa'tuu bicashri suwarin milihi muftarayaatin toban suuradoodoo aad been abuurateen la kaalaya baana leeyahay la imaada wadcuu man istadactum min duuni illahi in kuntum saadiqiin wuxuu allah leeyahay hal suurad keliya la imaada sida tan oo kaleeto wain kuntum fii raybin mima nazalna cala cabdina fa'tuu bisuurati min milih ama fi suurati yani maaragtay yunus midda ku jirto am yaquluuna iftaraa qul fa'tuu bisuurati mili wadcuu man istadactum min duuni illahi in kuntum saadiqiin aayadahaas baa laleeyahy la imaada wey marka qur'aankan taxadigiisa wuu taagan yahay la imaadada laleeyahay lama imaan karaan lama imaan karaan allah inaan kan la imaan karinna waa uu caddeeyeyba fain lam tafcaluu haddaydnan yeelin oydnan samaynin qur-aanka inaad la timaadaan walan tafcaluu maba fali doontaane lamaba imaan kartaane soo ma jeedin weligiinba lama imaan kartaan weeyaan haddaydnan arrinkaas yeelin oydnan la imaanin maba la imaan kartaane fattaqu naara naartii ka baqa allatii naartii waquuduhaa waxay ku huraysay oo ahaa annaasu dad iyo walxijaaratu yani maaragtay dhagxaan ay ahaayeen waquudkeeda waxay ku hurtaahi waa annaasu walxijaara alwaquud marka la yidhaahdo waawga la kordhigaa oo waquud la yidhaahdo waxaa loo jeedaa maa yulqaa fi nnaari liidraamiha kalxatabi wagayrihi waxa dabka lagu rido si dabka oo u shidmo xaabada waxa la yidhaahda iyo gaaska lagu shidayo iyo betroolka lagu shidayo iyo kuwaasaa waquud la yidhaahdo betroolka kale hadda waquud loo isticmaala yani wuxuu ku horeeyey way dabkan uu ku shidmayey kaasaa loo jeedaa marka waxuuba ku huraba oo markii lagu ridaahay dabkii ou hurayaahay naartu ay huraysaa waa dad iyo alxijaara xijaaradaasi waa waa maxay dhagxaantaasi waa kuwe yani sida maaragtay salafka dad badan oo kamid a ay maarata cabdullahi bn cabaas iyo cabdullahi bn mascuud iyo dad badan oo saxaabada kamid ah waxay dhihi jireen ama alxijaaratu dhagxaanta la sheegaya waxaa weeye fahiya xijaaratun fi nnaari min kibriitin aswada yucadabuuna bihi maca annaar yani waa dhagxaan naarta rabbi uu ku diyaariyey oo la yidhaahdo kibriit aswad baa la yidhahdaa kibriit baa loo yaqaanaa yani kibriit aswadaa la yidhaahdaa maaragtay waa dhagxaantaa la yidhaahdo alkibriit waxay leeyihin kibriitka waxaa la yidhahdaa waa cunsur canaasirta ka mid ah nashidka ah yani unugyada oo nashidkaabuu ka mid yahay oo sariicu lishticaal ah dabkiisa yani maaragtay aad u u baxo aad u hurayo kaasaa loo jeedaa weya shariicu lishticaal mar alla markii la taabto horuu ka huraya dadkiina sidoo kale ay noqonayaan dhagxaantaas kibriidkaas rabbi oo meesha ku sameeyena waa hurinayaan weeyaan marka waquuduha annaasu waalxijaaratu dhagxaan ay yihiin dhagxaantaas waa kuwa ay noo sheegeen ibnu katiir laftiisa uu ku fasiray almuraadu bilxijaarati huna wuxuu leeyahay hiya xijaaratu lkibriit alcaziimatu asawda alsalbatu almuntina yani wuxuu leeyahay waa dhagxaantaas waaweyn oo madmadow oo ad adag oo qurmayo hurayo kuwaasaa la yidhahdaa buu leeyahay wahuwa ashad laxjaari jamran idaa xamiyat yani wuxuu leeyahay dhagxaanta midka ugu darnaanta badan markii la kululeeyo oo aad u gubashadiisa aad u badan tahay dhuxulnimadiisa aad u badan tahay waa asagaba oranaya wy naartaasoo uu ciddad la diyaariyey yani loo diyaariyey lilkaafiriina gaaladii loo diyaariyey yani naartaas gaaladii baa loo diyaariyey saasuu rabbi leeyahay subxaanau watacaala marka uu ciddat lilkaafiriin aayadda yani waxay culammada ahlu sunnaha ay u daliishadaan uciddat lilkaafiriin naartu inay jirto oo rabbi uu abuuray oo ay diyaarsan tahay sida jannaduba u diyaarsan tahay ayay u daliishadaan uciddat lilkaafiriina buu allah leeyahay subxaana watacaala saasaa la yidhahda axaadiis badanana tusinayso naarta in la diyaariyey maxaa yeelay nabigeena wuxuu yidhi yani maaragtay xadiis wuxuu noogu sheegay ista'danat innaaru rabbaha naartiiba allah weydiisatay oo waxay tihi faqaalat yaa rabbi akala bacdii bacdan qaarkaybaa qaarkii kala cunay rabbigaygiyo rabbigaygo sidaasay tihi markaasuu faadina laha binafasayni laba jeer inay neefsato ayuu rabbi u ogolaaday nafasun fi shataa wa nafasun fi sayf yani maaragtay sidaasuu oranaya waxaa ka mid ah axaadiista taxaajati aljannatu wannaar xadiiskii ahaa naartii jannadii baa dooday waxaanan mawjuud ahayn lama sheegeen marka way jirtaa uciddat lilmuttaqiin jannadii uciddat lilmuttaqiin baa la ohan gaaladii uciddat lilkaafiriin waa ficil maadi weeye hore u dhacay wax la diyaariye weeyaan madhabkaas waxaa khilaafsan muctasilada nimanka la yidhahdaa khilaafsan firqada firqada muctasilada la yidhaahdaa waxay leedahay ana aljannata wannaara lam tuqlaq bacdu lamaba abuurinay leeyihiin markii bani aadamku uu qiyaamo tago markaasaa la abuurayaa bay odhanaya waa madhab baatil ah culammada ahlu sunnahana ay radiyaan weeyaan wabashir nebi maxamed u bishaare aladiina kuwii aamanuu alla rumeeyey oo mu'miniinta ahaa markii gaaladii laga soo sheekeeyey ayaa mu'miniinta waxay rabbi agtiisa ku leeyihin la sheegaya wabashir bishaaree nebi maxamedow aladiina dadkii aamanuu alla rumeeyey wa camilu saalixaati acmaasha wan wanaagsanna sameeyey kuwa u bishaare maxaad ugu bishaareyni anna lahum inay leeyihiin jannaatin jannooyin inay leeyihiin jannaha beero inay leeyihiin jannadaasoo tajri ay socoto min taxtihaa hoosteeda yani waxaa loo jeedaa min taxti ashjaariha wa ghurafiha daaraheeda iyo maaragtay geedaheeda hoosteeda ay socdaan alanhaaru webiyaalku ay socdaan webiyaal baa iska qulqulayo iska socdo webiyaashaas ilaahay fi suurati maxamed uu noogu sheegay mathalu ljannati alatii wucida almuttaquuna فيها أنهار من ماء غير آسن دي آن قر- آن قرم ويان وأنهار من لبن لم يتغير طعمه عانو اسكسعد أو بيالا وأنهار من خمر لذة للشاربين خمره صافية مد أدونك وكالعران أهين آدم معا وأنهار من عسل مصفى يعني وبيال أو مارة ملبأ oo isla saafi oo iska qulqulayo ayaa jannada dhexdooda iska socda weeyaan saasoo rabbi noogu sheegi min taxtiha hoosteeda al anhaaru wabiyaashu ay socdaan kullamaa rusiquu kullamaa mar kasta oo rusiquu la irsaaqo oo la siiyo minhaa jannada xaggeeda min thamaratin miro xaggood laga irsaaqo oo ahlu jannihii laga irsaaqo risqan risqisiin oo raashin ahaan loogu keeno timaar ahaan loogu keenaa mar kasta oo miro loo keeno oy midhahaasi arkaanba qaaluu waxay yidhaahdaan haadaa midkan alladii kii wey rusiqnaa nala siiyey nala ku irsaaqay min qablu horay nala kugu irsaaqay weeyaan yacni kan waxa weeye waa kii horay markaan adduunka joognay nala kugu irsaaqay macnahaas bacdu salaf ayaa ku fasiro oo saxaabadii iyo taabiciintii ka mid ah weeyaan waxay leeyihiin haada aladii rusiqnaa min qablu kii adduunka aan ku cuni jirnay mid u eg weeye kana saas mirihii adduunku shaabahaa bay leeyihin ama waxaa la yidhaahdaa yani culammada qaar kale waxay ku fasirayaan haada waxay leeyihin qaaluu waxay leeyihiin haadaa midkani alladii kii wey rusiqnaa nala siiye nala ku irsaaqay min qablu hadda ka hor jannada dhexdeeda kuwii naloo keenay hadda bayba shaabahaan u egyihiin laakiin xagga midabka iskaga egyihiin amaa dhadhanka markay cunaan waa mukhtalif waa islaafsan yihiin dhadhanka way ku kala duwan yihiin wey markaasuu rabbi wuxuu leeyahay wa utuu waa loola yimid bihi timaartii iyo risqigii ayaa loola yimid mutashaabihan isagoo mid isku eg ah ayaa loo keenay marka maadaama midabkii ay iskaga eg yihiin ayay u yidhaahdeen hada aladii rusiqnaa min qablu bay u yidhaahdeen maxaa yeelay laakiin xagga tacmigii iyo dhadhanka waa ku kala duwan yihiin weeyaan walahum waxay leeyihiin mu- ahlu jannihii mu'miniintii fiihaa jannada dhexdeeda waxay ku leeyihiin aswaajun xaasas bay ku leeyihiin haween bay ku leeyihiin mutaharatun la tahiray oo waxaa laga tahiray min alqadri waaladaa wasak oo dhan iyo wax alla wixii dhib ah ayaa laga tahiray mujaahid ibni jabrin markuu fasirayo tilmiid ibni cabbaas wuxuu leeyahay yani mutaharatin waxaa loo jeedaa min alxaydi waalghaa'iti waalbawli waalnukhaami waalbusaaqi waalmina waalwaladi intaba waa laga tahiro u leeyahay waalmaniyi baan ujeeda yani wuxuu leeyahay xaydkii baa laga tahiray oo xayd ku dhici maayo yacni saxaro ma laha kaadi ma laha candhuuf iyo xaa ka midna ma laha mani iyo maaragtay biyo ma laha awlaadna ma dhalayaan sidaasoo kale buu leeyahay carruurna ma dhalayaan marka haween mutahar ah oo la tahiray ayay jannada dhexdeeda ku leeyihiin wahum ayaguna dadka ahlu jannaha rag iyo dumarba khaaliduuna kuwa waaraya wey fiiha jannada dhexdeeda ku waarayaan oo weligood ay ku jiraayaan nicmo aanan ka dhammaanaynin bayna haystaan weeyaan والله سبحانه وتعالى أعلم